habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o edo idinkaga imaanaysa washington
waa habeen khamiis ah bisha agost waa shan iyo labaatan sannadda labada kun lix iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddoba iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitriban iyo bogga v o a somaali dot com idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya dahre cabdi axmed iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee dhulgariirka arbacadii shalay ku dhuftay bartamaha dalka talyaaniga wararkii ugu dambeeyey ee ka soo baxay dhinaca dhulgariirka waxa ay sheegayaan in dadka ilaa hadirtan meydkooda lasoo saaray oo ku dhintay dhulgariirkaasi in tiradoodu ay dhan tahay laba boqol afartan iyo kow qofood islamarkaasna ciidamada gurmud waxa ay ka cabsi qabaan in tiradu intaas ay ka badato waxaad kalood maqli doontaan guddiga doorashada soomaaliya oo soo saaray xeerar ay ku jiraan kuwa anshaxa doorashada lagu ilaalinayo waxaan ka diyaarinay xeer anshax loogu talagalay inaysan waxaan dhammaan murashaxiinta jagada madaxweynenimada dalka taas oo kuwa hadda jooga ee ku fadhiya kuraasta siyaasadda danaynaya in ay isu sharaxaan jagooyinkaas naftooda laga sababa doono xeer anshaxaas oo muujinaya waxyaabaha looga baahan yahay i dhaqamada looga baahan yahay inta lagu jiro tartanka iyo ololaha doorashada sidoo kale waxaad maqli doontaan aas qaran oo magaalada muqdisho loogu sameeyey allaha u naxariista ee sarreeyo guud maxamed cali samatar oo ahaa madaxweyne ku-xigeenkii hore ee soomaaliya iyo madaxweynaha waa ra-iisul wasaarena ka soo noqday dowladdii hore ee soomaaliya xubintii dooda gaaban barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada qodobada wararka dunida ugu doorka roon
kurdiyiinta suuriya ee taageera dowladda maraykanka ay taageerto ayaa waxa ay sheegeen inay ka baxeen saldhigyadoodii ku yaala beriga webiga dheer ee dalkaasi kadib markii waddanka turkiga milatarigiisa iyo ciidamo xulifo ah ay ku dhawaaqeen dhinaca xuduudda dagaal ka dhana suuriya inay qaadayaan fallaagada kurdiska ayaa waxa ay ahaayeen xulufada ugu weyn ee maraykanka oo uu maraykankuna u arkayay inay ahaayeen xulufadooda weyn ee dagaalka ka dhanka ah suuriya iyadoo turkiga isaguna uu u arkayo kurdiskaasi argagixiso la olog ah kurdiska kale ka dagaalama dalkooda afhayeenka isbahaysiga maraykanka u hogaaminaya ayaa waxa uu sheegay in kurdisku ay ku dhaqaaqeen dhinaca bariga isaga oo iyagoo isu diyaarinaya wuxuu ugu yeeray xoreyntii ugu dambeysay ee raqa sidaasi daraaddeedna macaddo ayaa waxa uu yidhi afhayeenkaasi haddii dhammaan ciidamada kurdiska ay ka baxeen halkii ay joogeen iyo haddii kale iyadoo turkiguna ay iyaguna ku dhaqaaqeen dagaal ay sheegeen inay ku qaadayaan guluf dhinaca xuduudda wasiirka arrimaha dibadda ayaa waxa uu sheegay in xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry uu kala hadlay isaga oo ay ku wada hadleen khadka telefoonka in ay sii aan ku celiya dhegeystayaal halkaasi raalli ahaada wasiirka arrimaha dibadda ayaa waxa uu sheegay in xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry uu kula hadlay isaga khadka telefoonka goor sii horreysay oo khamiistan maanta ah isagoo u sheegay in ciidamada kurdiska ay ka baxeen saldhigyadoodii dagaalka kerry ayaa waxa uu ku sugnaa sacuudi arabiya maalmihii lasoo dhaafay si uu wada xaajood dagaalka militari ee suuriya la xiriiro uula yeesho dalkaasi halkaasoo sidoo kalena kulamo uu kula qaatay boqorka waddankaasi boqor maxamed binu salmaan iyo diblomaasiyiin kale oo ka socda dalalka baxrayn iyo kuwa kale laisku yidhaahdo golaha iskaashiga gacanka carabta xilli weli lala tacaalayo saameyntii uu ka tegay dhulgariirkii xoogganaa ee arbacadii ku dhiftay bartamaha talyaaniga ayaa deegaanka amadriija waxaa haddana maanta ruxay dhulgariir xooggiisa uu ahaa afar dhibic saddex cabirka lagu qiyaaso dhulgariirada inkasta oo uu ahaa mid khafiif ah haddana dhulgariirkan ayaa khasaare gaarsiiyey guryo halka argagax uu ku riday dadka deegaanka dhanka kalena waxaa sii kordhaysay tirada dhimashada dhulgariirkii shalay oo hadda sii maraysa laba boqol koob iyo afartan ruux magaalooyinka amadriije arkuweta iyo akumali ayay dadka intooda badani ku dhinteen waxaa weli socda howlaha gurmadka ah ee lagu soo badbaadinayo dadka ku hoos jira burburka hoostiisa waxaana dowladdu ay sheegtay in la filayo in tirada dhimashada ay sii korodho
mushkiladihii dhinaca hubeysan ee ka jiray galbeedka waddanka colombiya ayaa wakhtigan waxay u muuqdaan in ay soo afjarmayaan oo ay soo gabagaboobeen iyadoo dowladda colombiyana ay la gashay heshiis taariikhiya hogaamiyaha mucaaradka arbacadii shalay dalka cuuba wadahadalla ka socday heshiiska dowladda ay la gashay jabhadda faris ayaa weli waxa uu sugayaa in loo codeeyo afti qaranna loogu codeeyo doorasho qabsoomi doonta labada bisha oktoobar ee nagu soo aadan taasoo dadka wax saadaaliya ay sheegeen in ay meel mari doonto oo rajo fiicani laga qabo soo afjaridda iska hor imaadkii hubaysnaa waxa ay ka dhigan tahay waxa ugu muhiimsan oo ah in la ebiyey dhibaatadii dhowrka sano socotay ee saldhigga u noqotay khilaafka dhinacyada kasoo jiray ee dhiigga faraha badan uu ku daatay kaasoo lagu soo gebagabeeyo wadahadalkiisa magaalada havana mana noqon doonto in qof dambe ooy waxyeela kasoo gaarto colombiya sidaasi waxaa lagu sheegay shir jaraa'idoo dhinacyadu si wada jiro ay u qabteen ku dhawaaqista heshiiskan kadib afar sano oo wadahadal ah ayaa albaabada wuxuu u farayaa in colombiya ay meel iska dhigto mushkiladii ay ku nafwaayeen in ka badan laba boqol iyo labaatan kun oo dada sidoo kalena barakiciyey in ka badan shan milyan oo qof booliska afghanistan ayaa sheegay in ay maanta soo gebagabeeyeen weerar muddo toban saacadood ah qaatay oo kooxo hubaysan ay ku qaadeen jaamacadda american university ee magaalada kabul halkaas oo ay ku dhinteen saddex iyo toban ruux halka shan iyo afartan kalena ay ku dhaawacmeen taliyaha ciidamada booliska magaalada kabul cabduraxmaan raxiimi ayaa sheegay in dadka dhintay ay kala ahaayeen toddoba arday saddex ka tirsan ciidamada booliska iyo laba ka mid ahaa waardiyayaasha jaamacadda waxaa kale uu sheegay in dadka ku dhaawacmay weerarkaasi ay ku jiraan lix iyo soddon ruux oo isugu jira ardayda iyo shaqaalaha jaamacadda fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal waxaad nagala socotaan idaacaddeenna fiidnimo oo idinkaga imaaneysa v o a washington aan ku horeyno dalka talyaaniga tirada dhimashada dadkii ku dhintay dhulgariirkii arbacadii ku dhiftay dalka talyaaniga ayaa maraysay in ka badan laba boqol koob iyo afartan qofood iyadoo meelaha qaar laga dareemay dhulgariir yaryar oo daba socday kuwii shalay in ka badan afar kun iyo saddex boqol oo shaqaalaha gurmadka ka shaqeeya ayaa weli baadagoob ugu jira dad la aaminsan yahay inay ku go'doonsan yihiin burburka hoostiisa saddex magaalo oo ku yaalo dhulka buuraleyda ah ee bartamaha talyaaniga wariyaheenna maxamed cabdi xasan ayaa wararkii ugu dambeeyey ee khasaaraha dhulgariirka ka wareystay wariye aadan sibriye oo ah saxafi degan magaalada rooma ee dalka talyaaniga wararkii ugu dambeeyey ee ka soo baxay dhinaca dhulgariirka waxa ay sheegayaan in dadka ilaa hadirtan meydkooda lasoo saaray oo ku dhintay dhulgariirkaasi in tiradoodu ay dhan tahay laba boqol afartan iyo kow qofood isla markaasna ciidamada gurmadka ee ku hawshoon howlahaasi samata bixinta dadka ku go'doonsan dhismayaasha burburay waxa ay ka cabsi qabaan in tiradu intaas ay ka badato waan gartay dad nool oo ilaa iyo iminka la helay ma jiraan waa jira ilaa tan iyo markii hawsha gurmadka ay bilaabatay waxaa la badbaadiyey ilaa laba boqol iyo shan iyo toban qofood ayaa laga soo saaray burburka guryaha saakay oo u dambeysana gabar yar ayaa waxaa laga soo saaray burburka weliba gacmaha meesha loola tegay oo makiinadihii xataa in la isticmaalo waa laga gaabsaday waa la qoday gacmaha lagu qooday akharkii gabar yar oo noola laga soo saaray waan gartay markaad dib u eegtid khibradda dalka talyaaniga ee arrimahan dhulgariirka ma wax ku cusubba ma wax hore u jirayba haddii ay hore u jireen ma ka faa'iidaysteen marka laga hadlayo hanaanka badbaadada iyo sida dadka dhibaatadu ka soo gaadho dhulgariirka loo caawiyo dalka talyaaniga dhul gariirka waxaa laga dhihi karaa waa iska soo jireen waa dhul ilaa waqooyi ilaa koonfurta talyaaniga waa gariiraa waddanka talyaaniga suu u samaysan yahay qariidad ahaan waa sidii lugti oo kale u samaysan yahay marka waxaa kala jara buur baa kala jarta oo la yidhahdo apenino buurtaas ayaa marmar dhaqdhaqaaq oo ka yimaada gariirkan ayaa keenaya khibradna waa u leeyihiin talyaaniga dhulka inuu gariiro laakiinse mar walba uu dhulka gariiro oo ay dad ku baaba'aan oo guryada ay soo dumaan waxaa bilowda toodaa bilowta oo dawladda la cambaareeya waxaa la yidhaha waxba lama qaban wixii hore u dhacay lagama faa'iidaysan ayaa la yidhahdaa marka sidii oo kale hadda socoto waxaa la leeyahay war waxaa oo kale mar dambe aysan dhicin guryaha la dhisaayna ha noqdaan guryo iska celin karaa gariirka waan gartay waxaan ognahay talyaaniga waxaa ku yaalla dhul taariikhiya oo ma garanaysaa dhismayaal aad u fac weyn goobta uu ka dhacay dhulgariirku wax saameyna miyuu ku yeeshay dhismo taariikhiya hadday deegaanka ku yaaleen deegaamadaasi hadda dhulgariirka uu ka dhacay waa deegaamo taariikh ahaan oo guryo waa hora la dhisa ah waa waxaaba gariirkaba guryahaas inay soo dumaan ba fududeeyey ma guryo wada qadiim ah saas daraaddeed ayaa guryihii ay usoo wada dumeen marka waa meelo taariikhi ah
kaasina wuxuu ahaa aadan sabriye oo ah saxafi degan magaalada rooma waxa uu qadka telefoonka ugu warramaya waryaheenna maxamed cabdi sandheere
habeen wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal waxaad la socotaan v o a washington guddiga doorashada dadban ee soomaaliya ayaa soo saaray xerar hubinaya anshaxa doorashada oo ay qayb ka yihiin kuwa lagu hubinayo in mas-uuliyiinta haatan talada haya ee dalka aysan adeegsan doonin xilalka ay hayaan hantida iyo warbaahinta qaranka sidii doorashada ay ugu guulaysan lahaayeen shir jaraa-id oo ay maanta ku qabteen magaalada muqdisho ayaa waxa ay ku faahfaahiyeen halka ay marayso howlaha hogaanka doorashada shirkaasi jaraa-id kadib ayaa wariyahayaga maxamed colaad xasan oo jooga washington waxa uu khadka telefoonka uu kula xiriiray gudoomiyaha guddiga doorashooyinka dadban abukaate cumar maxamuud cabdulle cumar dhagey ugu horeyntiina waxa uu weydiiyey wixii shirarkooda ka soo baxay iyo shirka jaraa-id ay qabteen aad ba aad umahadsan tahay colaad sidoo kaleeto idaacadda v o e da waa umahad celinaynaa inayna siisa fursad aan ku gaarsiino warbixinteena dadweynaha soomaaliyeed ee jooga dibadda iyo gudaha soomaaliya maanta shirka jaraa-id aan qabanay ujeedadiisu waxay ahayd in aan la wadaagno dadka soomaaliyeed ee ku nool dalka gudihiisa iyo dibaddiisa heerka u maraayo hanaanka doorashooyinka dadban ee dalka howlaha guddigan uu qabtay berigii ugu dambeeyey waxaa isugu jireen howlo farsamo oo la xiriira hirgelinta doorashooyinka ay ugu muhiimsan yihiin diyaarinta habraacyada iyo shuruudaha la xiriira dergada lasoo xulayo iyo musharaxiinta sidoo kaleeto diyaarin foomamkii iyo lagu diiwaangelin lahaa dadka doorashada ka qaybgalayo afar iyo toban kun iyo shan iyo labaatan ah iyo dhammaan musharaxiinta u tartamayso kuraasta laba boqol iyo shan iyo labaatanka ah iyo konton iyo sideedda ee aqalka sare sidoo kaleto waxyaabaha aan ugu talagalnay ujeedadeedana ay ahayd in lagu soo bandhigo in guddiyada doorashooyinka iyo heer dowlad goboleed ee dadban iyo guddiga federaalka ee hirgelinta doorashooyinku ay afar iyo tobankii bishaan isugu yimideen xaar oo lix iyo lixdan qofood oo ka socoto gobolada iyo laba iyo labaatan qofood oo ka socoto federaalka ay wada yeesheen tababar ay ku qaadanayaan sidii loo hirgelin lahaa hanaanka doorashooyinka iyada oo la raacayo sharci doorasho ma jiro laakiin go-aanada siyaasadeed waktiyada kala duwana ay soo saartay nolosha hogaaminta qaranka ee loogu talagalay in lagu dhaqo doorashooyinka sidoo kaleto ujeedadiisu waxay ahayd in guddiyada wada shaqeyntu ka dhexaysa ay isbartaan si ay u fududaato wada shaqeyntooda sidoo kale waxa ayana ujeedada kaleeto ahayd in wax alla wixii xeer iyo nidaam doorashada lagu hogaaminayo iyo dukumeentiyadii loo diyaariyey in lagu tababaro guddiga heerka dowlad goboleed ee doorashooyinka dadkan arrinkaas markii uu dhammaaday gobolada ayay ku noqdeen waxaana la galay wejigii labaad oo ah wejiga ugu muhiimsan doorashada dadkan oo ah in wacyigelin tababar ah la siiyo madax dhaqameedyada boqol iyo soddon iyo shanta ah iyadoo lagu kala siinayo gobolada ay yani degan yihiin deegaanadooda ay ku yaalaan sida garowe cadaado muqdisho baydhabo ismaayo abukaato cumar dhegey weli waxaad ku guda jirtaan hanaankii doorashada ee la xiriiray sidii argooyinka loo soo xuli lahaa oo dabcan bisha sebtembar soo socota ku eg horaanteeda murashaxiintii isu taagaya jagooyinka sarsare ee dalka weli raajadoodii sooma aanay gudbin markaaad fiiriso hawsha idin hor taallo iyo wakhtiga yaraantiisa ma kula tahay in lagu soo gebagabayn karo hawshaasoo dhan oo doorashada loo istaagi karo fayskan ama marxaladan hadda la galay oo ah in lasoo xulo ergada wax dooranaysa markii uu dhammaado sebtembar laba iyo tobankeeda aan qorsheynayno ayay dhammaanaysaa fayska ku xigo waxa weeye inaan ixlaamino in la qabanayo diiwaangelintii musharaxiintii u tartamaysay golaha shacabka waa gartay midka aqalka sare musharaxiintiisa waxaa iyana la qabanayaa inay soo gabagabowdo qorshahu yahay inay soo gabagabowdo shan iyo labaatanka sebtembar laakiin ka hor ayaa waxaa bilaabmi doona hal usbuuc ka hor ayaa bilaabmaya in musharaxiintii la diyaariyo oo ay hor tagaan golaha baarlamanka dowlad goboleedyada sidaasna lagu doorto laba qaybood ay isugu jiraan musharaxiin u tartamayso jagooyinka madaxtinimada dalka sida madaxweynaha soomaaliya inay ka noqdaan ee jagadaas tartankeeda ayada lafteeda qayb bay ka tahay howlaha aan maaragtay wadno abukaato cumar dhigay waxaad ka hadashay daahfurnaan marka daahfurnaan laga hadlayo doorashooyinka waxaa muhiima in mas-uuliyiinta waddankaasi talada haya ee haddana murashaxiinta ahee doonaya inay mar kale tartamaan sida madaxweynaha soomaaliya oo kale aanay u adeegsan eh, fursada ay haystaan hantida qarankai ay maamulayaan iyo weliba warbaahinta qaranka midna inaanay u adeegsan fursada aanay heli karin murashaxiinta kale Eh, wakhtiguna aad buu u yaryahay marka qorshaha idinkaga degsan maareynta arrimaha muxuu yahay waxaan ka diyaarinay xeer anshax loogu talagalay inay saxiixan dhammaan murashaxiinta ee, jagada madaxweynenimada dalka kaas oo kuwa hadda jooga ee u ta- ee ku fadhiya kuraasta siyaasadda danaynaya in ay isu sharaxaan jagooyinkaas naftooda laga saxiixi doono xeer anshaxaas oo muujinaya si- waxyaabaha looga baahan yahay iyo dhaqamada looga baahan yahay inta lagu jiro tartanka iyo ololaha doorashada in ay saxiixaan inay aqbalsan yihiin shuruudahaas waxaa diyaariyey guddiga doorashooyinka heer federaalka ah waxaana loogu talagalay in aada loogu ilaaliyo in hanaanka doorashada uu noqdo mid lagu kalsoonaan karo oo cadaalad ah oo fursadaha iyo adeegsiga imkaaniyaadka iyo adeegyada kaleeto ee dawliga ah ay noqdaan kuwa dadka u siman yihiin
Een, mudane dhigay dad badan baa maaragtay shaki gelinaya daahfurnaanta iyo een, sida loogu kalsoonaan karo guddigan doorashada oo eh, loo xaglinayo in mas-uuliyiinta haat- haatan talada haya inay ku dhodhow yihiin Een, arrimaha maxaad kaga jawaabaysaan dadweynaha soomaaliyeed xaq bay u leeyihiin inay tuhun ka muujiyaan eh, guddiga oo ay soo magacowday dowladda eh, federaalka ah ilaa ay hadda waxaan dadka u sheegaynay in annagu eh, aan ka madax bannaan nahay xafiisyadii ina soo magacaabay markii aan la joognayna xirfad oo gaar ah oo ay u baahan yihiin xafiisyadaas baan deliver garaynayn oo aan maaragtay ku geerinayn xirfadaasna weli shaqada aan hadda hayno waa looga baahan yahay Een, marka sidaad wax u wadaa markaad odorastay ood fiirisay ma kula tahay in doorashada wakhtigii aad iclaamiseen aanay ka dabamari doonin oo ay qabsoomayaan sida hadda aan ku wadno hawsha waktigii aan u qabanay qorshe howleedka mid walba waktigiisa baan ku soconnaa ilaa iyo hadda waxaana ku dadaalaynaa inaan sidaas ku soconno oo aanay waxba iska bedelin oo aan ku adkaysano in timelinekaas wax walba ay ku socdaan abukaate cumar maxamuud cabdulle cumar dhegey oo isagu ah guddoomiyaha guddiga doorashooyinka dadban ee soomaaliya la filaya inay ka dhacdo dhowaan ayuu kaasi ahaa khadka teleefoonkana wuxuu ugu waramayay waryahayga maxamed calaad xasan isla wararka muqdisho ayaan ku jirnaaye allaha u naxariistee waxaa maanta magaalada muqdisho aas qaran loogu sameeyey sarre- sarreeye guud maxamed cali samater oo ahaa madaxweyne ku-xigeenkii hore ee soomaaliya xeelal kala duwanna kasoo qabtay dowladdii dhexe ee militariga ee soomaaliya jenaraal samater ayaa dhowaan ku geeriyooday gobolka virginia ee dalkan maraykanka waxaana lagu aasay maanta gudaha xarunta wasaaradda difaaca ee magaalada muqdisho aaskaas oo ay ka qayb galeen madaxda ugu sarreysa dalka waxaa warbixintan nooga soo dirtay wariyaheenna magaalada muqdisho seynab abuukar maxamed meydka allaha u naxariistay marxuum sarreeye guud maxamed cali samatar oo saakay laga soo dejiyey garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho oo ku jiray naxash calanka soomaaliya lagu daboolay waxaa kasoo qaaday diyaaradii siday dhowr sargaal oo ciidanka ka tirsan iyadoo askar kalena ay muusiga tiiraanyaha iyo astaanta qaranka garaacayeen markii meydka la waday intaa kadib ayaa lagu tukaday salaadii janaasada waxaana aas qaran oo loo sameeyey ka qayb galay madaxda sare ee dowlada federaalk ah ee soomaaliya wasiiro xildhibaano madaxweynayaasha jubbaland iyo koonfur galbeed saraakiil cutubyo ka tirsan ciidamada dowlada soomaaliya allaha u naxariistee sarreeye guud maxamed cali samatar waxa uu soo noqday madaxweyne ku-xigeen ra-iisul wasaare wasiirka gaashaandhigga iyo taliyaha ciidanka militariga dowladii militariga ahayd waxaana uu ka mid ahaa aas-aasayaashii ciidanka xooga dalka wuxuu marxuum ku dhashay kun iyo sagaal boqol iyo soddon iyo saddexdii wuxuu ku dhashay tuulo u dhow yontey oo gobolka kismaayo ah oo shan iyo labaatan kilomitir u jirta wuxuu dugsiga qur-aanka iyo dugsiga hooseba ka galay kismaayo wuxuu dugsiga sare ku dhammaystay muqdisho wuxuu ciidamada ku soo biiray kun iyo sagaal boqol iyo kontonkii kadib wuxuu noqday kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii markaynu xornimada qaadanay waxaa dowladdii soomaaliyeed ee daakhalka ahayd ay goosatay in ciidamadii qalabka siday gaar ahaan xoogga dalka soomaaliyeed la sameeyo saraakiil markaa booliiska ay ahaa ayaa waxaa lagu soo wareejiyey xoogga dalka soomaaliyeed muddo yar kadib wuxuu noqday wasiirkii marka rishafal la sameeyey wasiirkii wasaaradda gaashaandhigga iyo taliyihii xoogga dalka soomaaliyeed labada jabo ayuu ayuu noqday waxaa isku beegantay isagoo xarunta sameeyey iyo isagoo maanta lagu duulay baa iyana taariikhdaas baa iyana ay ee, meeshu asaasay xoogga dalka soomaaliyeed wax ka asaasay xarunta gaashaandhigga uu asaasay iyo inuu isaga maanta qofka koowaad ee lagu duuga usoo noqdo ayaa nasiibkaa isaga ayaa u helay ee, waana meeshuu asaasay weeye oo uu ka tegey taariikhdii iyaduunbaa isa soo celisay oo meesheedii ay ay ay ku soo noqotay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo goobta ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in maxamed cali samatar in lagu xusuusan doono kaalintii uu ku lahaa dowladnimada soomaaliya isagoo ugu tacsiyeeyey ummadda soomaaliyeed iyo qoyska uu ka baxay taariikhdiisii uu ku bilaabay iyo meeshii maanta oo dhintay ka dhaceysay maxamed cali samatar nin dadka soomaalida ah meel kastoo ay caalamka kaga nool yihiin kuwii jiilkiisa ahaa iyo kuwii ka dambeeyey iyo kuwa hadda waa dambe oo muxuu ahay talada markuu ka baxay kadib dhashaba waa la wada yaqiinay inuu nin hogaamiye ah oo madaxa soomaaliyeed oo ahaa dabcan sidaa oo hogaamiyaasha adduunka oo dhan caamka ku ana hogaankiisa intuu ka fiicnaayo intuu ka xumaayo dad yidhahda waa la arkaa laakiin waxaan la isku diidanayn inuu hogaan qaran oo mas-uul qaran ahaa muddo dheer oo soo ahaa weliba annaguna intaas waaye inta aan muxuu ahay ku ixtiraamnay aaskiisana aas qaran uga dhignay uguna ducaynayna ilaahay in uu muxuu ahaa jannadiisa farduusa ka waraabiyo weli nin eedaynaya dadkaa la soo shaqeeya jananka ama wax ka sheegaya marna ma aan arag intaa saaxiibada ah oo anigu aan aqiinay si gaar aan u aqiinay ee jananka muxuu ahay la shaqaysay intii uu talada hayo hogaanku ahaa nin- sida loo tilmaamo taliyu u tilmaamay nin naxariis badan ee furfuran ee dadka soo dhoweeya ee mar walba muxuu ahay ciidanka iyo askarta yacni danahooda iyo dhibaatadooda iyo muxuu ahay ka fikira qofka la shaqeeyahay mar walba asiga oo faraxsan oo maxaan ku dhaha madaxiisa kor yahay oo aan cabsi iyo argagax iyo muxuu ahay ka carar iyo ka dhuuma iyaan ugu jeedin aan lahayn la shaqeeya ayuu ka mid ahaan jiray marar badan qaar waxay ii sheegi jireen xataa inuu meelaha safarada marka la galo oo ciidamada qaybaha kala duwan iyo baadiyaha duurka fogfog la aado ee raashinka inuu la cuni jiro gacanta la gashan jiray oo aanu nin gooni ka ah oo ka baxsan saraakiishii askarta inaan nin mutawaadica inuu ahaa marka intaasaa ilaahay muxuu ahaan rajaynaynaa inuu ee, naxariistiisii uu ku ku munaysto waxaan leenahay janaan maxamed cali samatar allah u naxariisto qoyska iyo ehelkiisa mar kale salna iimaan allah ka siiyo ciidanka xooga dalka soomaaliya ummadda soomaaliya gabadha uu dhalay madaxweyne ku-xigeenkii hore ee soomaaliya sahre maxamed cali samatar oo haatan ah wasiir ka tirsan dowladda federaalk ayaa uga mahad celisay dowladda dadaalkae u gashay habmaamuuska qaran ee loo sameeyay aaska aabaheed iyadoo wejigeeda ay tiraanya ka muuqato ayaa magaca reerkiisa wuxuu nagu soo barbaariyey qarannimo wuxuu nagu soo barbaariyey islaamnimo wuxuu nagu soo barbaariyey naxariis wuxuu nagu soo barbaariyey inaan xusnaa dadkeenna dalkeenna iyo diinteennaba allaha u naxariisto waxaa maanta si farxad leh oo aan maqsuud ka nahay ummadda soomaaliyeedna ay wada markhaati ka tahay nimcada ilaahayna aan ka aragnaa maanta oo la aasaya roobka da'aya iyo een, een, qiiradda naga wada muuqata waxaan u jeednaa inuu yahay waxqabadkii mid ilaahey ugu bedeli doono insha allahu tacaala runtii qoyska soomaaliyeed waxay aad ugu mahad celinaysaa madaxda soomaaliyeed uu ugu horeeyo madaxweynaha een, prime ministerka re- een, raiisul een, raiisul baarlamaanka iyo kulli saraakiishii ciidamadii xoogga dalka sidii quruxda badneed iyo safiiradii sidii quruxda badneed oo lagu aasay aaska qaran oo loo sameeyey annaga oo faamilkii qoyskii ah runtii aad ayaan ugu faraxsannahay aaskan qaran shacabka soomaaliyeed waxaa ka muuqata runtii geeridan inay ahayn geeri naxdin leh ee geeri si farxad ah uu kusii hoyday hoygiisii oo xaqiiqada ahaa uu ku hoyday jenaraal xaa cali samatar
si kastoo ay ahaato ammaanka magaalada muqdisho ayaa maanta la adkeeyey iyadoo la xiray wadooyin dhowr ah oo magaalada muqdisho ka mid ah inta lagu guda jiray aaska dowladda soomaaliya waxay ku dhawaaqday baroordii qaran oo loo sameynayo marxuum sarreeye guud maxamed cali samatar waxaana hoos loo dhigay calanka soomaaliya muddo saddex maalmood saynab abukar maxamed v o a muqdisho
habeen wanaagsan waxaad naga dhagaysanaysaan v o a washington allahu raxmada maxamed cali samatar codkaasi muusigna wuxuu gabagabo ahaa dabcan warbixintii laga soo sameeyey magaalada muqdisho aaskiisi haatanna haddii aynu eegno warbixin cusub ayaa sheegaysa in tirada dhallinyarada shaqola-aantu ay hayso dunida ay aada u kor kordhi doonto sanadkan warbixintan oo ay soo saartay hay-adda shaqada adduunka marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano i l o ayaa sheegaysa in tirada dhallinyarada shaqola-aantu ay hayso ay gaartay in ku dhow afar iyo toban boqolkiiba sanadkan labada kun iyo lix iyo tobanka sidaana ay sii ahaan doonto sanadka soo socda ee labada kun iyo toddoba iyo tobanka wariyaha v o e de magaalada geneve ee dalka switzerland ayaa warbixintan soo diray waxaase soo jeedinaya nuur xasan nuur nuur bukhaari oo istuudiyaha ugu weheliya sida ay caddaysay warbixinta hay-adda shaqaalaha adduunka ee loo soo gaabiyey i l o ilaa hal milyan iyo badh oo dhallinyaro ah ayaa la filayaa in ay ku korodho tirada dhallinyarada shaqola'aanta ah ee caalamka taasoo ka dhigaysa koob iyo toddobaatan milyan oo dhallinyaro ah aanay shaqo haysan guud ahaan caalamka warbixinta waxay xustay inay tahay markii ugu horreysay oo koror noocaasi ah uu dhaco muddo saddex sano ah walaaca kale oo ay muujisay i l o ayaa ah in inkastoo ay dhallinyaro badan shaqeeyaan haddana uu haysto faqri aad u daran kuwaas oo badankood ku nool dalalka soo koraya warbixinta ayaa sidoo kale sheegtay in inka badan boqol iyo konton milyan oo dhallinyaro shaqayso ah ay ku nool yihiin wax ka yar saddex doolar maalintii stephen tobin oo ah dhaqaalayahan sare oo ka tirsan i l o ayaa v o eda u sheegay in xaddiga faqriga dhinaca shaqada uu ka sarreeyo boqolkiiba toddobaatan waddamada soo koraya You're right to point out that the challenge within developing countries is very much a sub Sahara African story.
waad ku saxan tahay in aad tilmaamto caqabadaha ka jira waddamada soo koraya gaar ahaana kuwa ka hooseeya saxaraha afrika waxaa kaloo saxa inaan sheegno in tusaalooyin badan aan u soo qaadan karno in xaddiga faqriga ee dhallinyarada ay xiriir la leedahay nidaam darro dhallinyarada ka dhex jirta Right to point out that in many of these instances, the working poverty rates are associated with high levels of informality among youth.
warbixinta i l o ayaa xaqiijisay in xaddiga faqriga dadka shaqeeya ee dhallinyarada ah uu xitaa sare u kacsan yahay dalalka carabta iyo koonfurta aasiya halka tirada faqriga uu hoos u dhacsan yahay waddamada soo koraya dhallinyarada ayaa aad ugu nugul dhibaatooyinka faqriga ee ka yimaada shaqola'aanta marka la barbar dhigo dadka waaweyn agaasimaha waaxda cilmibaarista ururka shaqaalaha adduunka ee loo soo gaabiyey i l o lawrence johnson ayaa sheegay in walwalka kale ee caqabadaha ku siyaadinaya shaqola'aanta dhallinyarada ay tahay kala duwanaanshaha u dhexeeya ragga iyo dumarka ee dhinaca suuqyada shaqaalaha wuxuu sheegay in ku dhowaad afar iyo konton boqolkiiba ay raggu shaqeeyaan halka dumarkana ay shaqeeyaan toddoba iyo soddon boqolkiiba Despite the overall downward trend, the gap between male and female youth participation rates has persisted, which in 2016 stood at around 17 point gap. The gender gap in unemployment is particularly high in regions.
inkastoo arrintan ay hoos u sii dhacayso haddana farqiga u dhexeeya ragga iyo dumarka dhallinyarada ah ee dhinaca shaqada weli waa mid sii jira sanadkan labada kun iyo lix iyo tobanka farqiga wuxuu gaaray ilaa iyo boqolkiiba toddoba iyo toban dalalka carabta iyo waqooyiga afrika ayaana ugu sii daran ee uu ka jiro farqiga dumarka iyo ragga shaqeeya The gender gap in unemployment is particularly high in regions of Arab states and North Africa.
johnson ayaa sheegay in farqiga xagga jinsiga ah ee suuqyada shaqaalaha adduunka uu jawaab u yahay sinaan la'aanta ka jirta bulshada dhexdeeda dhaqaalayahanada i l o ayaa qayladhaan ka muujinaya korarka shaqola'aanta iyo faqriga haysto dhallinyarada taasoo adkayn doonta in la gaaro hiigsiga ay beesha caalamka ku rabto inay ku cidhib tirto marka la gaaro sannada labada kun iyo soddonka
nuur xasan nuur nuur bukhaari ayaa warbixintaasi wariyaha v o eda magaalada jeneef ee dalka switzerland ee halkaasi nooga soo dirtay noo soo jeedinaya halkaad ka dhagaysanayseena waa v o a washington
habeen wanaagsan dhegaystayaal waxaad nagala socotaan v o a washington waxaa inoo soo socda qodobo ay ka mid yihiin doodii gaabnayd iyo wargeysyada waxa ay qoraan balse marka hore waxaan ku soo dhowaataan wararkii oo rogaal celis ah
kurdiyiinta suuriya ee ay taageerto dowladda maraykanka ayaa sheegay inay ka baxayaan saldhigyadooda ku yaala bariga webiga dheer maalin kadib markii wadanka turkiga milatarigiisa iyo ciidamo xulafo u ah ay weerareen dhinaca xuduudda ee wadankaasi suuriya fallaagada kurdiska ayaa waxay ahaayeen xulufada ugu weyn ee maraykanka oo u arkayo maraykanku inay yihiin xulufadiisa dalkaasi suuriya dagaalka ka dhanka ah kooxda dowladda kasoo horjeeda iyadoo turkiguna iyagu ay u arkaan kurdiska argagixiso la olog ah kurdiska ka dagaalamaya gudaha wadankooda xilli weli lala tacaalayo saameyntii uu ka tegay dhulgariirkii xoogganaa ee arbacadii ku dhiftay bartamaha talyaaniga ayaa deegaanka amatrija waxaa haddana maanta ruxay dhulgariir xooggiisu uu ahaa afar dhibic saddex cabirka lagu cabiro dhulgariirada inkastoo uu ahaa mid khafiif ah haddana dhulgariirkan ayaa khasaaro gaarsiiyey guryo halka uu argagax ku riday dadka deegaanka dhinaca kalena waxaa sii kordhaysa tirada dhimashada dhulgariirkii shalay oo hadda sii maraysa laba boqol koob iyo afartan ruux magaalooyinka amatrije akwete iyo akumali ayay dadka intooda badani ku dhinteen
mashkiladii dhinaca kooxaha hubeysan ee muddada dheer ka jirtay galbeedka kala qaybsan ayaa u muuqata inay soo gabagaboobayso iyadoo dowladda colombiyana ay la gashay heshiis taariikhi ah hogaamiyaha mucaaradka arbacadii shalay ee dalka kuuba wadahadaladii ka socday heshiiska dowladda ay la gashay fers ayaa waxaa weli uu sugayaa in lagu ansixiyo afti qaran oo coda oo loo qaado bisha soo socotay oktoobar labadeeda taasoo dadka waxsaadaalyana ay sheegeen inay noqon doonto mid meel martay booliska dalka afghanistan ayaa sheegay inay maanta soo gebagabeeyeen weerar muddo toban saacadood ah qaatay oo kooxo hubaysan ay ku qaadeen jaamacadda american university ee magaalada kabul halkaas oo ay ku dhinteen saddex iyo toban ruux halka shan iyo afartan kalena ay ku dhaawacmeen taliyaha ciidamada booliska magaalada kabul cabduraxmaan raxiimi ayaa sheegay in dadka dhintay ay kala ahaayeen toddoba arday saddex ka tirsan ciidamada booliska iyo laba ka mid ahaa waardiyayaasha jaamacadda waxaa kale uu sheegay in dadka ku dhaawacmay weerarkaasi ay ku jiraan lix iyo soddon ruux oo isugu jira ardayda iyo shaqaalaha jaamacadda
habeen wacan oo wanaagsan mar kale dhegaystayaal waxaad nagala socotaan v o a washington halka wararkaasi idinkaga imaanayana waa idaacadda habeennimo waxaa maalinta beriga ka furmaya magaalada nairobi ee dalka kenya shirweynaha caalamiga ee horumarinta afrika iyo jabaan ee marka magaciisa lasoo gaabiyo la yiraahdo ama loo yaqaano tisat oo ah t i c a d haddaba ku qabashada shirkan afrika ayaa waxay astaan u tahay in afrika ay wax ku leedahay hogaanka shirka horumarintiisa waxaa magaalada nairobi maanta laga dareemaya u diyaargarowga shirkan iyo sidoo kale madaxda faraha badan ee kusoo qulqulaya wadankaasi waryaheena yaasiin ciise wardheere ayaa warbixintan goordhaweyta nooga soo diray halkaasi magaalada nairobi diyaargarow lixaadle ayaa shirkaasi loo galay dhowrkii toddobaad ee lasoo dhaafay iyadoo magaalada lagu qurxiyey calamada waddamada afrika ee ka qaybgelaya kulankaasi oo ilaa iyo shan iyo soddon madaxweyne ay ku jiraan iyo calanka waddanka kenya jabaan iyo weliba waxyaabo kale oo horumarka dunida ku saabsan amar ka soo baxay taliska sare ee ciidamada taraafikada ama waddooyinka qaabilsan maanta ayaa shaaca ka qaadaya in laga bilaabo caawa saq dhexe ay xirnaanayaan waddooyinka haroosiga ee soo gala caasimadda nairobi iyo kuwa ka baxa leonald katana oo madax ka ah ciidamada taraafikada waddanka kenya ayaa amarkaasi waxa uu ku tilmaamay inuu qabanayo dhammaanba gaadiidka mataatuuga ama gaadiidka dadweynaha iyo kuwa kale iyagu isku daya inay soo galaan waddooyinka loo yaqaano waddada baarlamaanka waddada tyfer road waddada city hallway iyo waddada wabera iyo mamaingini iyo weliba wadada standard street kuwaasi oo dhammaantood ku xayndaaban faras magaalaha nairobi soona gala aqalka weyn ee loo yaqaano k i c c ama kenyatta international convention center oo ah xarunta ugu weyn ee shirarka caalamiga lagu qabto waddooyinkaasi waxa ay xirnaan doonaan ilaa iyo saq dhexe habeenka isniinta oo shirkaasi lasoo gunaanadayo sida uu sheegay mr katana waxaa kale oo yaro ka mid ah meelaha saamaynta ay ku yeelanayaan hoteelka weyn ee hilton iyo dhismaha ka soo horjeeda ee kencom waddooyinkaasi oo ku xiran waddada yaya center harigam iyo waddooyinka kale iyadoo la sheegay inay ka qayb gelayaan kulankaasi in ka badan toban kun oo erga ka socota caalamka shirweynaha jabaan iyo africa ayaa sanadkan waxa uu kaga duwan yahay kuwii hore iyadoo ay barbar socdaan kulamo u gaara waddamada afrikada bari oo gaar ahaana dalalka kenya koonfurta suudan iyo dalka ethoobiya oo uu ka dhexeeyo xayndaabka ganacsiga ee loo yaqaano dekadda lamu ilaa iyo sielow addis ababa ilaa iyo jubba kaasi oo isugu jira mashaariic aad u fara badan oo dhinaca beeraha xoolaha kalluumaysiga warshadaha iyo weliba kaabayaasha dhaqaalaha oo ay ku jiraan tariinada silig xadiidyada isaga gudbi doona magaalada mombasa xeebteeda ilaa iyo magaalada addis ababa iyo jubba oo koonfurta suudaana waxaana maanta bilowday kulamo hordhaca oo saddexdaasi waddan ay leeyihiin oo ka bilowday hoteelka intercontinental waxaana horseed ka ah agaasimihii guud ee habmaamuuska xukuumaddii madaxweyne moai kibaki francis madawra oo sheegay in barnaamijkani uu kordhinayo dhaqaalaha iyo iskaashiga wadamada afrikada bari laba daraadle saddexda waddan ee barnaamijkan ku bahooba ee koonfurta suudan kenya iyo dalkaasi ethoobiya yaasiin ciise wardheere v o a nairobi
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaali com bogga v o a somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykrofoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
habeen wanaagsan dhegaystayaal mar kale markaana waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban waxaana inoo soo jeedin doona waryaheenna axmed xasan colaad oo jooga magaalada muqdisho
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban xubinta doodda waxaan ku eegi doonnaa dhallinyaradii hore iyo dhallinta ammaantay farqi intee la-eg ayaa u dhexeeya yaase waddanka u wanaagsanaa markii laga hadlayo xagga waddaninimada xubinta doodda ayaan ku eegi doonnaa waxaana igala qaybgelaya xuseen maxamed xuseen oo ah saxafi wax ka qora arrimaha bulshada iyo liibaan maxamuud sheikh oo isaguna ka mid a dhallinta wax ka barata magaalada muqdisho waxaana su-aashii hore aan siiyey xuseen maxamed xuseen xuseen dhallinyarada hore iyo kuwa maantay waxaa la yidhahdaa farqi weyn baa u dhexeeya saxafi wax ka qoraa arrimaha bulshadana waa tahay wax badanna waa kala socotaa dhallinta maanta iyo kuwii hore maxaa u dhexeeya maxaa differency u dhexeeya
colaad waa mahadsan tahay su-aashaas in badan waa la isweydiiyaa aragtideeda waxaa arinta ugu weyn hadda lasoo hadal qaado ee farqiga ah waxauu yahay garadka ama fahamka dhalinyaradii hore iyo kuwa hadda in aada u kala fog yahay dhalinyaradii hore waxay ahaayeen dad aada u fikira curis sameeya wax badan isbedelka ka shaqeeya dadaal sameeya dal- bulshadaga dhex ha, muuqda maya?
bulshada iyo dadka iyo dalkaba wax u tara oo wax soo kordhiya marka dhalinyarada hadda jirta aaday uga duwan yihiin marka arrintaas la eego sababta waxaad oged dhalinyaradii hore dad qiimo lahaa soo mara dalkan oo dhalinyaro wanaagsan ahaa Oo Kuwa SYL ugu badan- ka mid ha, ahayeen, kuwa ugu dhalinyaradii badan- xornimada ha, kuwii ugu badan swla lasoo qaataa oo saddex iyo toban dhalinyaro ahaa dadkaas waad ogeed qiimahay sameeyeen waxay dal kusoo kordhiyeen xurriyaddii ay horkaceen marka waad fahmi kartaa dhalinyaro kaloo badanna waa jireen oo qaarkood hadda madax ay yihiin marka dhalinyaradii hore dhinaca fahamka marka laga eego aaday uga horeeyeen ugana horeeyaan haddaba dhalinyarada hadda jirta tayada waxbarashadoo kale dhalinyaradii hore dad wax bartay ahaayeen waxbarashada ku weyn tahay dalka daljeceelka dad jeceelka wax badan ku weynaayeen kuwa hadda jira intaas oo fahan ma lahan dhibaatooyinka iyagaa Maxay ku ugu fikiraan fadhiya- kuwaad iya- maanta jira?
hadda dadka ugu badan ee la dhahayo waa wanaagsan yihiin waxay ku fikiraan laba arin midkood ama tahriibay ku fikiraan ama in ay xilal dowladda ama dhinacyo kale ka helaan oo ay lacagtaas un sameeyaan ama burcadbadeed ku biiraan si lacag ay u helaan haddii ay intaas ka soo haraan ama burcad ay noqdaan ama dadka ay dhibaato ku hayaan oo macnaha waxaad leedahay een, wax maanta dhibaatada taagno ayagaa u badanaya Iyagaa ugu badan sababtoo ah dal wuxuu ka hormaraa dhalinyaro ama wuxuu ka burburaa dhalinyaro
Een, waxaan siinayaa liban Een, liban een, xuseen wuxuu leeyahay dhallinyaradii hore wax badanay soo kordhiyeen Een, dhinac walbaba ama dalka ha noqoto ama xagga maal bulshada dhexdeeda ha noqoto marka adiga taama kuu muuqataa in dhallinyarada maanta aysan waxba soo kordhin oo dhibaato ay soo kordhiyeen colaad waa mahadsan tahay een, xuseen oo martida ee ahna waa salaamaya Een, haddii aan u gudagalo een, su-aasha xuseen oo ka dhawaajiyo oo ah dhallinyarada een, hore een, wax abuur ay lahaayeen ama wax corin jireen haddana dhallinyaradan een, wax corin een, sidoo kale een, mid midka ugu fiican ama mid labada ugu fiican uu ku tilmaamay mid inuu ku fikiro tahriib midna inuu lacag sameeyo oo meelaha kala duwan oo ku biiro Een, taa horta waan ku dhaliilaya Ama- xuseen ama Een, dhallinyarada ha- maanta dhibaatada ha- mhm, waan wadanka ku dhaliilaya.
macnaha ka Ha, jirto, ee, uu ka leeyahay.
jirto buu, een, dhallinyarada Oo, waxaa ku eedeeyaa.
ku eedeeyay sax Een, marka aan xuseen waxaan dhihi lahaa Marka taalamo taa, een, qadimee.
ma jirto een, mana la qabo Een, sababtoo ah dhalinyaro hadda way jirtaa soomaaliyeed oo abuur een, fiican leh oo wax curiyo een, buwaag iyo sheekooyin badan qoray way jiraan oo badan Een, sidoo kale dhalinyaro kalena way jiraan oo wadanka een, waxtar u leh Een, sidoo kale isbedelo kala duwana sameey way jiraan Een, haddii een, dhalinyarada hore loo soo qaatay tusaale iswael iyo loosoo qaatay dhallinyaradan ee wax way sameeyaan oo kuma fikiraan tahriib oo keliya marka een, garaadkoodana wuxuu oo siiyay inay dhallinyaro badan oo sameeyaan.
maanta Ha.
waxaa jirto maaragtay dadaaleyso Ha, een, oo sidoo kale, ilbaxnimada ha, la een, socoto haddana een, dhalinyarada wadanka hore, een, maaragtay sida he, wax ku barteen iyo kuwan sida wax ku baranay aad ay u kala duwan yihiin marka aniga waxaa wanaagsan ama aan aaminsanahay xataa tan Laakiin inay adduunyo wanaagsan tahay maanta oo dhallinyarada hadda wax maanta u fursad haystaan, adduunyo casri bartaan haystaan.
adduunyada ay wax ka bartaan isagoo soomaaliya jooga oo wadanka loo shisheeya oo ka fog oo qaarad kale ku yaal oo wax ka bartaa dhalinyarada soomaaliya taas een, kuwii hore taas ma heli jirin marka aniga taas ugu dubanaha aan dheernaha habeenley oo marka waxaa leedahay anagu casrigan maantay een, wax badan ama adduunyada aan la soconnaa oo maaragtay xilligaas aysan haysan Ha, een, inta badan een, dhallinyaradii hore een, waxyaalaha qaar ma heli jirin oo waqtigooda in yar oo kooban ah jir laakiin anaga waqti fara badan haysana oo waxyaala fara badan aan kusoo kordhi karno Een, sidoo kale waxbarasho free aan heli karna oo meelo kala duwan aan ka baran karno iyaga ma haysan xilliga een, dowladihii jiray iyo ma soo marin Ah.
laakiin hadda dowladda hadda jirto een, waxyaala fara kala duwan baa ka faa'iidnay sidii inaan waxbarasho dibadda aan ka helno een, meelo kala duwan wax ka faa'iidnaa oo waxbarasho deeqo kala duwane Ha, deeqo kala oo duwan macnaha een- adduunka maanta casriga Ha, aan la socotaan ha.
Een, xuseenow een, waa maqlaysaa wuxuu leeyahay anagu maanta fursada haysanaa casri baanu joognaa Een, marka wuxuu leeyahay kuwii hore inaa lala maarag meel dhigaba ma ma aha uu leeyahay Ha, colaad qof waliba wuxuu haystaa u wanaagsan marka hore Eh, liibaan siduu sheegay aniga hadda dhalinyarada haddana waa ka mid ahay waxna waa ka qoraa iyaga laftooda tahriibkoo kale arrimo badan warbixino badanaa ka qoray marka arinta ugu horeysa ee laisweydiina waxay tahay hadda liibaan wuxuu sheegay dhinaca waxbarashada markaad fiiriso tayadii waxbarashadii hore ayaga dhaqankooda iyo haddaad fiiriso Aha.
laftigooda waxbarashada tusaale oo hadda uu uu sheegayo liibaan dalka waxbarasho bilaasha ka jirtay oo waalidiinteen iyo dad kale oo madaxa wax ku barteen waxaa jirtay in ardayda dibadaha Tayayna lahayn marka, ruushka oo kale, ha, waxbarashadu.
waxbarasho taya la jaamacadda gahiir oo kale hadda jaamacadaha jira inkastoo aan dhaliil ah, aan u haynin laakiin tayadii hore waxbarashada marka la eego manhaj midaysanaa jira hadda ma jiro jaamacadaha hadday bilaabayaan in eh, eh, ay shiraan oo shirar isbuucyadan lahaayeen marka waxbarashadii hore uma dhowa iyaga laftooda madaxda dadka madaxweyneyaasha ka ah jaamacadaha dalka ka jira markaan weydiiso iyaga laftooda waa- waa ogyihiin in waxbarashadii hore tayo leedahay marka hadda loo barbardhigo laakiin bilaash in in la waayo ayay ka wanaagsan tahay midda hadda taala taas liibaan markaan ku qanciyo dadkii hore uma dhowa eh, marka hadda loo fiiriya dadkan hadda jira sababtoo ah cabashada ugu badan ee soomaaliya loo jeediyo ama waxay ku dhacdaa burcadbadeed ama dad la askareeyo oo dowladda lagu eedeeyo ama al-shabaab ama kooxa kale lagu eedeeyo dadkaas laga cabanayo ama waa caruur ama waa dhalinyaro da'dii waxbarashada iyo iyo da- da'dii ay dalkan wax u qaban lahaayeen maraya marka waad og tahay dad intaasi oo dhibaata dalka u horkacaya A- a- sumcadarada burcadbadeeda keenta waad og tahay hadda arrinta ugu badan iyagaa hadda dhaliil loo jeediya waana dhalinyaro marka marka waxaa dhaliil leedahay iyagaa keena waqtigoodii maaragtay oo kama maanta faa'iidaysan- dhallinyaradooda ah, kama faa'iidaysan dhibaata inoo keena
Een, way- een, xuseen taawo aan ku dhaliilayaa een, wadanka een, hadda sidaa u muuqato waa degan yahay dhalinyarana way joogtaa Een, wax dhibaato oo saas u weyne ma ka jirto dhalinyaro yar oo xoogaa ay maraha baabeen een, way jiraan dhallinyaradii hore laftigooda waa lagu eedeeya waxaa la yidhahdaa odayaashii hore ayagaa abuuraa la yidhahdaa.
sidoo Dhibaatada.
kale dhalinyaradi hore markii jaaniskooda ay qaateen ayay waxay bilaabeen dhalinyaro hadda jirto inay abaabulaan iyagana inay dhahaan ma ahan inay dhalinyaro hadda jiraan inay dhiirada soo saaraan oo dhahaan idinkaa dhaliisiska laho oo waxaas idinkaa ka dambeeya oo lii sheeganaya laakiin taa waxaa soo abaabulay dhalinyarada hore oo wadanka sheegaya inay wax badan kusoo barteen oo cimri kala duwan ama waxbarasho lacag la-aan oo dowladda soo siisay sheegaya baa ka dambeeya arrimaha dhalinyarada hadda ku kalifa inay sameeyaan antaa aaminsana xuseen waan oo maskaxda ka xadayalla Ah, oo maskaxda kacale een sababto ninkan muu ku fikira inuu wadankiisa wax dhibaato ku sameeyo laakiin ninkaasaa kusoo fikirsiinaya oo fikir macnaha waa lagu gadaalka dhaliilaa.
fadhiyaalla Ah, gabaal wax laga soo qudqutiyo waa dhallinyaradii hore alle dhallinyaradii hore waa marka oo hadda Antaasa maaragtay qaba, haa.
geed fadhiiska noqda geed fadhiiska noqda marka Xuseen waxaan idinka leeyahay- laftigiina waxaa laydinku dhaliilaa inaad maaragtay maantay eh, waxba soo kordhinayn oo dhaqan xumo soo kordhsin dhibaato soo kordhsin oo dhib- la- xagga labiska marka la fiiriyo oo dharka iyo la fiiriyo iyo meelo badan aad dhaliilo ka leeyihiin Een, labis horta la labisto een, dhibaato ma naqanayo een, dhaqan xumo ma naqanayo Een, labiskan oo ujeedid een, suwaalka in dabada laga xiro ama Hmm.
een, sidoo kale een, suwaalka in lagu- laga soo bixiyo dhuub noqdo waa wax een, ku cusub muqdisho ee dhalinyaradan ay soo kordhiyeen aan dhihi karaa ani Een, sababtoo ah dhalinyaro intaas Oo, waxaa sameynayso- la- wax ah, casri waa ah, wax le.
casri waa marka een, inay eh, Wax haddii- dhibaata ah oo haddii ay keenayo.
sameyn karaan way naga daysan karaan dhalinyarahooda Een, uma diidani laakiin dhalinyaro cusub een, Laakiin dhaqan jaanqaadkooda xumo waa waa marka- leeyihin, dhaqan Een, xumo.
wax dhaqan xumo ma leh. in suwaalkii een, dabada aa saarato een, wax dhaqan xumo ma leh, lagu yaabo dhul wato Marka waa wax caadi ah, colaad colaad adaga hadda eh, labiskooda iyo siday dharku u xirtaan hadda kuma fogaanayo laakiin arrinta ugu muhiimsan waxay tahay wax badan ayaa hadda eh, dhalinyaradan lagu dhaliilaa oo- oo oo eedeymo badan loo soo jeediyaa arrimaha ugu badan hadda ee iyaga lagu dhaliilo waa sheegnay arrintaas hadda aan- aan ka dhawaajiya burcadbadeed iyo wixii la mid ah aada loogu dhaliilaa waxaa uh, la haboon hadda oo la gudboon dhalinyarada.
ayaga laakiin waxay leeyihiin hadda annaga waqti casri adduunye casrigan joogna ay leeyihiinoo wax walbaba maaragtay isbedelle ay ku yimideen Een, casrigan hadda adduunyada dhan een, marka la fiirinayo bulshada soomaaliya hadda shan iyo toddobaatan boqolkiiba ay dhalinyaradu ka yihiin bulshada kale iyagaa loo baahnaa marka hadda in wax badan dalkan kusoo kordhiyaan oo ay fikiraan cabashooyin badana laga keenaa waad ogtahay dhalinyarada iyagaa ah, la sheega waa sheekadii la dhihi jiray maliibaanayaashii lagu liibaanay i- Hey.
i- iyagaa hadda sidaas ay haysataa Hey.
maadaama wax waliba iyaga eh, eh, wada ahaan loo maro dhibaatada ugu badan iida ku dhacdo waxaad og tahay musiibadii ugu xumeed ee sanadkii eh, eh, sanadkii hore dhammaadkiisa iyo bilaawgii sanadkan eh, musiibadii ka dhacday badda mediterraneanka laba boqol oo dhalinyaro soomaali ah ayaa eh, la La waaya, la- xaqiijiyay in- inay dhinteen Eh, waxay u badnaayeen dad jaamacado ka baxay oo aqoon leh wa- waad dareemi kartaa marka dad wax bartay dhibaatada wadanka ka jirta ba ka aha jira Isla- isla iyaga isla iyagaa sababaya iyagayna ku dhacaysa taa waxay noqon kartaa dhibaatada wadanka jira oo inta badan ee, dowladda ee, dhankeeda ay ka yimaada baahi in dhalinyarada loo sameyn waayo shaqo abuur taa baa dhici karta Een, hadda tusaale ahaan hadda soo qaato xuseen dhalinyarada hadda jirta buu dhaliilaya Een, hadda casriga taleefonka oo asiga wato oo casriga ah, dhalinyarada hadda xilliga joogtaan baa loogu talagalay maamanka dhalinyarada Ay la hore inay- jaanqaadayaan.
haa, ay la jaanqaadayaan. Marka xuseen taleefon oo oo, ee, hadda loogu talagalo oo wataa marka dhalinyarada hore oo kamid yahay dhalinyaro waxaa lagu yaqaanaa taleefono yar oo aan la taataabanaynin Maba jirin iska- aan leedahay, Ah, maba ficili.
jirin xataa xilligaas wax lama isticmaali jirin taleefon noocaas ah. anaga hadda waxaa cadisga haysan taleefonkan haysta qadaan kugu jiro khadkaaga waa iska wadataa Adduunka meesha qofka loo joogto- jignaa.
ah, meesha ratidaa kala xiriiraysa adduunka meel meesha ratida Ah, caadi kala sheekaysanaya.
casrigaas maysan marka anaga casrigaas haysana marka inaan dhaliil Marka- walba noo jeediyaan maan hadda een dhalinyarada Marka Soomaali- fursadaas ah, inoo diidayeen ah, marka fursadda inoo mar ahan inuu xuseen dhoo een burcadbadeed iyo ku biireen ama kooxa gooniya ku biireen ama dad siyaasad doonaya waa Ee, inta badan horta siyaasaddu waa gooni ee qofku hamigiisa ku dhaliya laakiin qofka ma dhibaato inuu wadda kala damcaan laakiin waa wax oo isiga annaga waxaa leedahay marka Ah.
adduunye casrigan joognaa Ah, adduunye casrigan joognaa, marka- fursadaan haysanaa fursadaan haysanaa. Marka wixii ku dayasho ee laga dhibaatada sameyn waxa karaa- wadaba xaggay ka Ah, imaanaysaa laa ku hor gabaale ka imaanaysa dhalinyaro hore baa keenaya marka eh, waxaan dhihi lahaa wixii ku dayasha ama wixii aa adnaga naga koobiyey kartiin waa nii furiin waa naga qaadan kartaa meel walba ay ahaadaan waaya aada umahadsantihiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen xuseen maxamed xuseen oo ah saxafi wax ka qora arrimaha bulshada iyo liibaan maxamuud sheikh oo isna ka mid a dhallinyarada wax ka barata magaalada muqdisho labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban intii aan mar kale ku kulmi doono barnaamij ciinkaana dhegaystayaal waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaaliyo afartanka mitriban warar sugan iyo warbixinno xiise leh ka dhegaysa idaacadda v o a maalin walba lixda iyo barhka subaxnimo wararka iyo warbixinnada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhegaysa v o a maalin walba afarta galabnimo haweyska washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka labiyo labaatankiyo shan iyo labaatanka mitriban barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhegaysa idaacadda fiidnimo ee v o a aweysiin walba toddobada iyo sideedda fiidnimo soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafiah kala soco idaacadda v o a
waa hagaag halkaasi aad nagala socotaan weli waa idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o eda markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii wargeysyada waa kuwan ridwaan xaaji cabdiweli iyo axmed cali sheekh
kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee arrimaha soomaaliya ay ka qoreen qodobada toddobaadkan aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah maraykanka oo dhaqaale ku bixin doona dib u celinta qaxootiga soomaaliyeed ee ku sugan xerada dhadhaab iyo warbixin kale oo ka hadlaysa tirada qaxootiga ah ee ilaa iyo hadda dib ugu noqday dalka soomaaliya waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan jubbaland oo kenya ka caawinaysa adkeynta ammaanka xuduudda soomaaliya iyo kenya barnaamijka waxaa soo diyaariyey ridwaan xaaji cabdiweli waxaana la soo jeedinaya anigoo axmed cali sheekh oo ku sugan stuudiyaha v o a ee magaalada washington aan ku bilaabo axmedow wargeyska business daily ee ka soo baxa magaalada nairobi ayaa waxa uu ka hadlay in dowladda maraykanku ay ku bixin doonto lacag dhan sagaal iyo toban bilyan oo shilinka kenya ah dib u celinta qaxootiga soomaaliyeed ee iskood ugu noqonaya dalka soomaaliya wargeyska waxa uu ka hadlay in toddoba-iyo toban bilyan oo shilinka kenya ah ay maraykanku u qoondeeyeen arrimaha la xiriira qaxootiga sida qaxootiga doonaya inay dalkooda soomaaliya dib ugu noqdaan xilli dowladda kenya ay doonayso ama ay damacsan tahay in dhammaadka sannadkan gebi ahaanba albaabada loo laabo xerada dhadhaab xogayaha arrimaha dibadda maraykanka ayuu wargeyska soo xiganaya john kerry oo sheegay isagoo ku sugan magaalada nairobi oo booqasho uu ku joogay in laba dhibic shan bilyan oo kale oo lacagta kenya ah ay u qorsheeyeen in lagu caawiyo dib u habeynta doorashooyinka sanadka dambe ka dhici doona dalka kenya dowladda maraykanka waxa ay boqol iyo toddobaatan milyan oo dollar ku bixin doontaa caawinta qaxootiga iyo gargaarka bini-aadinimo waxaa sidaas yidhi john kerry oo wargeyska uu soo xigtay john kerry ayaa dhinaca kalena kulan uu la qaatay madaxweynaha kenya uhuro kenyatta waxay si gaara uga wada hadleen xidhitaanka xerada qaxootiga ee dhadhaab iyo ammaanka guud ee gobolka wargeyska global times ee ka soo baxa magaalada beijin ee dalka china oo soo xiganaya hay-adda qaxootiga ee u n h c r ayaa isna wax ka qoray arrimaha qaxootiga soomaalida ee ku nool dhadhaab wargeysku waxa uu sheegay in dad ka badan afar iyo labaatan kun oo qaxooti soomaaliyeed ah ay dib ugu laabteen dalkooda hooyo tan iyo sannadkii labada kun iyo afar iyo tobanka markii uu dhacay heshiiskii saddex geesoodka ahaa ee dib u celinta qaxootiga soomaaliyeed wella kuyo-o oo ah ku-xigeenka madaxa hay-adda u n h c r ee dalka kenya oo dhowaan booqatay xerada dhadhaab ayaa sheegtay in siddeed iyo toban kun oo qaxooti soomaaliyeed ah ay sannadkan oo keliya dib ugu laabteen soomaaliya si iskood ah iyaga oo ka faa'iidaysanaya heshiisyadii horey loo gaadhay wargeyska oo warbixintiisa sii wata ayaa waxa uu leeyahay xerada dhadhaab waa xerada qaxootiga ee ugu weyn dunida waxaana ay soo shaqaynaysay labaatankii sano ee lasoo dhaafay oo ay hooy u noqotay dadkii ka soo barakacay dagaaladii sokeeye ee ka dhacay soomaaliya horaantii sagaashamaadkii dowladda kenya ayaa horey waxay u sheegtay inay xiri doonto xerada dhadhaab oo ay dib ugu celin doonto soomaaliya in ka badan saddex boqol oo kun oo qaxooti ah iyadoo sabab uga dhigtay in goobahaasi ay hooy u noqdeen argagixiso oo islamarkaana laga soo abaabulo weeraro khatar ku ah amniga dalka kenya kooxda al-shabaab ayaa wargeysku uu leeyahay ayaa waxaa weerar ay ku qaadeen jaamacadda gaarisa bishii abriil ee sannadkii hore waxaana halkaasi ku dhintay oo lagu dilay boqol iyo siddeed iyo afartan qof oo u badnaa ardaydii wax ka baranaysa jaamacaddaas hay-adda u n h c r kenya iyo soomaaliya ayaa qalinka ku wada duugay heshiis saddex geesood ahaa oo dib loogu celinayo qaxootiga soomaalida iyadoo aan la qasbayn sannadkii labada kun iyo afar iyo tobankii sida uu leeyahay wargeyska wasiirka arrimaha gudaha dalka kenya joseph enkaseri ayaa sheegay axaddii in dib u celinta qaxootiga aysan u socon sidii loogu talagalay isagoo sabab ka dhigay inay wadahadallo kula jiraan qaramada midoobay wasiirku waxa uu intaasi ku daray in kenya ay doonayso in ay hubsato in soomaaliya ay si wanaagsan ugu diyaargarowday si ay dadkeeda u soo dhoweyn lahayd wargeyska daily nation axmedow ee isna ka soo baxa magaalada nairobi ee dalka kenya ayaa waxa uu warbixin ka qoray in maamulka jubbaland uu ballan qaaday inay ka taageeri doonaan dalka kenya la dagaalanka ururka al-shabaab wargeysku waxa uu qoray in wafdi ka socda jubbaland oo uu hogaaminayo wasiirka amniga ee maamulkaasi cabdirashiid xasan cabdinuur ay la kulmeen taliyaha ciidanka mandera federik shisa iyagoo ka wada hadlay sidii loo hubin lahaa ammaanka xuduudda u dhexaysa soomaaliya iyo kenya intii uu kulanka uu socday ayuu wargeysku leeyahay waxaa wasiirka ammaanka ee jubbaland uu sheegay in saddex qof oo kenyaan ah ay mas-uul ka ahaayeen weeraradii ugu dambeeyey ee lagu qaaday hoteello ku yaala magaalada muqdisho oo ay ku dhinteen dad aada u tiro badan cabdinuur waxa uu yidhi isaga oo la hadlaya wargeyska waxaan ka warhaynaa dad kenyaan ah oo qorsheeya weerarada ka dhaca soomaaliya waxaana ka mid ahaa raggaasi yuusuf cabdi iyo isaaq golaa wargeyska oo sii hadlaya ayaa waxaa kaloo uu intaasi ku daray in weeraradii ugu dambeeyey ee lagu qaaday hoteella ku yaala magaalada muqdisho uu geystay nin ka soo jeeda magaalada mandheera oo lagu magacaabo isaaq ibraahim dayaati isagoo oo sii hadlaya oo wargeyska u warramaya cabdinuur ayaa waxa uu yidhi argagixisada kama imanayaan soomaaliya oo keliya hoteelka naasaha hablood ee magaalada muqdisho ayaa weerar lagu qaaday bishii julaay sida wargeysku uu leeyahay waxaana weerarkaasi lagu dilay shan iyo toban qof iyada oo sidoo kalena lagu dhaawacay labaatan kale waxaa kulankan sidoo kale goobjoog ka ahaa guddoomiyaha gobolka gado maxamed maxamed maxamed sida wargeyska uu qoray waxaana la isla gartay in la iska kaashado dagaalka lagula jiro kooxda al-shabaab iyo sidoo kale adkeynta ammaanka xuduudda ay wadaagaan soomaaliya iyo kenya intaas ayaan toddobaadkan ku soo gebagabeynaynaa dhegaystayaal barnaamijka wargeysyada oo si wada jira idinla socodsiinayeen anigoo ridwaan xaaji ah iyo axmed cali sheekh inta mar kale aynu kulmi doonno nabadgelyo
aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin axmed iyo weliba ridwaan xaaji markaana dhegaystayaal aan ku nasanno kaalimihii sugaanta waxaan idiin soo qabtay heestii carrafo iyo fanaanka da'dayaar cawaale aadan
subaxiida adiga dhashiyo yowmal carrafaadeen ogow camal samaantada hablaha caara dheer tahay ayamaha cisiga leh ilaah caadil barakeeyey kuwa khayrku caane waxyiga lagu calaameeyey maalin cadha lahayno cafiyo farax la caadaystay subax ciida adiga dhashiyo yowmal carrafaadeen ogow camar samaantada hablaha caara dheer tahay
codka baxsan ee fanaanka cawaale aadan ayaanan ku soo gebagabayn doonaa idaacaddeenna fiidnimo oo ay halkaan idinkala socodsiinayeen anigoo ah nuur xasan nuur iyo dahre cabdi axmed iyo ayaan sheekh oo farsamada inoo joogtay inta aan idaacadda mid lamid ah aan dib dambe hawada ugu kulmi doonno waxaan idinku dhaafeynaa codkii baxsanaa ee fanaanka cawaale aadan iyo heestiisii carrafo
carshigay ku tahalahaa sadkuu caadil kuu qoray haddii aan nasiibkuu calmaday waa cawo ilaahe cabfiyo